halkani waa washington laanta af soomaaliga ee v o a oo si toos ah idinkaga imaaneysa mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka sagaaliyo tobanka iyo waa sagaaliyo tobanka mitrband iyo efemyada geeska africa iyo weliba boggeena internetka ee v o a somali com subax wanaagsan dhegaystayaal waa aroornimo sabti ah afar iyo labaatanka bisha agost sannadka labada kun afar iyo labaatanka saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa lixdii iyo barkii subaxnimo idaacadda saaka iyo caalamka waxaa idinla socodsiinaya aniga oo ah nuur xasan nuur qodobada aan idiin hayno saaka waxaa ka mid ah sida ay shacabka maraykanka iyo xisbiyada siyaasadda uga falceliyeen khudbaddii ay kamala harris ku aqbashay murashaxnimada xisbiga dimuqraadiga ee doorashada madaxtinimada ee bisha noofembar dadkii xisbiga u badnaa ee amaba maaragtay saxaafadda iyo dadkii taageersanaa xisbiga dimuqraadigu intuba horta aad ba ula dhaceen faallooyinkii laga bixiyey qolada tan saxaafaduna waxay yidhaahdeen maaragtay waxay khudbadda ugu wanaagsanayd inaka qofta tan qof wax badan siyaasadda kusoo jirta bay ahayd waa khudbadda ugu wanaagsanayd ee weli la arko ay meel ka jeediso waxaad sidoo kale maqli doontaan wadahadalladii nabadda ee suudaan ee tobankii maalin ee lasoo dhaafay ka socda dalka switzerlan oo shalay lasoo gebagabeeyey kuna guuldaraystay in lagu dhammeeyo colaadda sokeeye ee suudaan qodobadaasi iyo kuwo kale oo xiise leh ayaad maqli doontaan balse intaas oo dhan waxaa ka soo horreeya warkii caalamka madaxweynaha maraykanka jo biden ayaa gelinkii dambe ee jimcihii shalay khadka telefoonka kula hadlay hogaamiyaasha qatar iyo masar si uu u riixo heshiis xabad joojin oo ka dhaqan gala khaza iyo in la sii daayo lahestayaasha israa'iiliyiinta ee gacanta ugu jira xamaas iyo kooxaha kale ee hubaysan ee falastiiniyiinta ee marinka khaza war ka soo baxay aqalka cad ayaa lagu sheegay jimcihii in madaxweyne biden uu si kala gooni ah uu telefoonka kula hadlay amiirka qatar sheekh tamiim bin xamed al tani iyo madaxweynaha masar cabdilfataax al siisi islamarkaana uu kala hadlay dadaalada diblomaasiyadeed ee lagu rabo in lagu dhammaystiro wadahadalada heshiiska xabad joojinta iyo sii deynta lahaystayaasha xiriirka biden ee madaxda masar iyo qatar ayaa kusoo beegmay xilli jimcihii shalay ay magaalada qaahiro dib uga bilowdeen wadahadalada lagu riixayo xabad joojinta khaza afhayeenka amniga qaranka ee maraykanka ee madaxweyne biden john kirby ayaa wariyaashu u sheegay in wadahadaladu ay sii socdeen shalay islamarkaana maraykanka ay ku matalayeen agaasimaha c i e da bill panis iyo ergeyga maraykanka ee bariga dhexe bred macook wadahadalada ayaa waxaa ka qayb galay ergooyinka kala socday maraykanka masar qatar iyo israa'iil waxaase weli ka maqan ergada matalaysa xamaas booliska jarmalka ayaa sheegay in ugu yaraan saddex qof ay ku dhinteen afar kalena uu soo gaaray dhaawacyo halis ah kadib markii nin ku hubeysnaa toorey uu weeraray goob ay ka socotay xaflad dabaaldeg ah oo ku taalay magaalada solingen ee gobolka ay galbeedka jarmalka qoraal ka soo baxay booliska oo lagu faafiyey baraha bulshada iyo warbaahinta maxalliga ah ayaa lagu sheegay in xalay abaaro tobankii fiidnimo uu hal nin oo aanan weli la aqoonsan uu dhowr qof ku midiyeeyey meel lagu caweynayay islamarkaana uu ninkaasi weli baxsad yahay boolisku waxay sheegeen in weerarka lala beegsaday dad ka qaybgelayay dabaaldega xuska sanad guurada lix boqol iyo kontonaad ee kasoo wareegtay aas-aaska magaalada solingen solingen ayaa ku taala gobolka ugu dadka badan jarmalka ee north rhine westphalia kaas oo dhaca xadka jarmalka ee dalka netherlands weerarada loo adeegsado midiyaha iyo toogashooyinka tooska ah ayaanan ahayn wax ku badan dalka jarmalka sida ay boolisku sheegeen dhegeystayaal warka caalamka waa naga intaa u diyaar garooba qeybaha inooga haray idaacadeena saaka iyo caalamka subax wanaagsan dhegeystayaal halka aad nagala socotaan waa v o a oo idinkaga imaaneysa washington aan ku bilownay wadahadallo nabadeed oo uu garwadeen ka ahaa maraykanka oo u dhexeeyey dhinacyada ku dagaalamaya suudaan ayaa ku guuldaraystay in ay soo afjaraan dagaalka sokeeye ee suudaan ka socda muddada lix iyo tobanka bilood ah hase yeeshee sarkaal sare oo ka tirsan dowladda maraykanka ayaa sheegay in wadahadaladani ay sahleen in malaayiin qof oo ku gaajaysan suudaan ay galaangal u helaan cunto dawo iyo waxyaabo kale oo aasaasi u ah nolosha aadanaha oo ka xadnibnaa in muddo ah liisa shalayn ayaa warbixintan ka soo dirtay magaalada jeneva ee dalka switzerland wax yar kadib markii wejiga koowaad ee wadahadallada nabadda ee suudaan lagu soo gebagabeeyey magaalada jeneva ayuu ergeyga gaarka ah ee maraykanka u qaabilsan suudaan tom beriyalo u sheegay wariyaasha inay aad muhiim u ahayd in wadahadallada ay ka soo baxeen in dhinacyadu oggolaadeen gargaar bini'aadanimo oo la gaarsiiyo malaayiin qof oo ku gaajaysan dalka suudaan waxa uu sheegay in tani uun ay tahay bilow islamarkaana ay dhinacyadu ka sugayaan natiijo haddii ay ahaan lahayd dhowrista shacabka ama oggolaanshaha gargaarka bini'aadanimo ee suudaan wuxuu intaasi raaciyey in loo baahan yahay in horumarka hadda la gaaray wax lagu sii daro oo halkaas laga sii wado labadii toddobaad ee lasoo dhaafay wakiilo ka kala socday maraykanka qaramada midoobe midowda afrika masar iyo isutagga imaaraadka carabta ayaa diiradda wada saaray dib u furista saddex marin oo gargaar bini'aadanimo lagu geeyo xadka galbeed ee daarfuur ee adreg jidka dabaar ee waqooyiga magaalada boort sudan iyo waddada aadda gobolka koofureed ee sanaar beriyolo waxa uu sheegay in saddexda dariiq oo laysku diray ay labaatan milyan oo qof oo suudaan ku nool u furi doonaan inay helaan cunto dawo iyo adeegyo nafbadbaadin ah isagoo intaasi ku daray in dhexdhexaadiyaasha ay ballanqaadyo ka heleen labada dhinac ee dagaalamaya ciidamada gargaarka deg dega ah ee loo soo gaabsho r s f iyo ciidamada qalabka sida ee suudaan s a f kuwaas oo oggolaaday buu yidhi in gargaarka la marsiiyo labada waddo ee adre iyo dabaar wuxuu kaloo sheegay in ay wadahadallo aanan kala joogsi lahayn kula jiraan dhinacyada si loo suurtogeliyo furitaanka waddooyin badan oo gala sinaar taas oo haddii la helo keeni doonta in dad gaaraya koob iyo toban milyan oo ruux la gaarsiiyo gargaar deg deg ah jenis lerk oo ah afhayeenka xafiiska isku xirka arrimaha bini'aadanimada ee qaramada midoobe ayaa u sheegay wariyaasha in qaramada midoobe iyo saaxiibada kale ee arrimaha bini'aadanimada ay sii wadayaan la macaamilka madaxda suudaan si loo hubiyo in si joogto ah kor loogu qaado gaarsiinta gargaarka bini'aadanimo ee shacabka hadda liita ee dalka suudaan sarkaalkan ayaa tallaabo muhiim ah oo horey loo qaaday ku sheegay ilaa iyo shan iyo toban gaadiidka xamuulka qaada ah oo waday gargaar bini'aadanimo oo toddobaadkan ka tallaabay marinka adre kadib markii ay ka soo kicitimeen dalka jaad ee xad kale leh suudaan wuxuuse ka dhigay in dagaalka dabada dheeraaday iyo gunta gaajada jirta ay ka dhigan tahay in si deg deg ah loo helo marin joogto ah oo cuntada biyaha nadiifka ah iyo dawooyinka iyo weliba saadka nafaqada carruurta loo mariyo dadka reer suudaan ee ku go'doonsan gobollada lagu dagaalamayo laanta cuntada adduunka ee w f b ayaa sheegtay in in ka badan kalabar dadka reer suudaan oo ah ilaa shan iyo labaatan dhibic lix milyan oo qof ay soo food saartay gaajo daran oo ay ku jiraan in ka badan toddoba boqol oo kun oo qof oo qarka u saaran macluul kooxda fallaagada ee r s f waxa ay wafdi u dirtay wadahadallada jeneva laakiin militariga suudaan ayaa ka maqnaa shirka sababo la xiriiray ka qaybgalka imaaraadka carabta oo ay ku eedeeyaan in ay taageeraan r s f ta iyo in ay horinayaan dagaalka iyaga oo hub iyo saanadba siinaya r s f iyada oo aysan ka jawaabin eedahan ayay lana nusayba oo ah madaxa wafdiga imaaraadka carabta ee shirka jeneva sheegtay in mowqifka dalkeedu uu yahay mid cad waxay tidhi waxaan u aragnaa mustaqbalka suudaan mid u baahan in si nabad ah xakunka loogu wareejiyo shacabka waxaa naga go'an inaan ka qayb galno wadahadalladan waxaan adeegsanaynaa dhammaan dadaaladeenna si aan u gaarsiino dadka suudaan xabad joojinta ay sida aadka ugu baahan yihiin ee ay u qalmaan wadahadallada jeneva ayaa sidoo kale diiradda lagu saaray dhaqangelinta heshiiskii jidda kaas oo ku baaqayey in la ilaaliyo rayidka iyo in la ixtiraamo sharciga caalamiga ah ee bini'aadanimada xitaa xilliyada dagaalka labada dhinac ee dagaalamay ayaa heshiiska saxiixay kow iyo tobankii bishii mey sanadkii labada kun saddex iyo labaatankii ee aanu ka soo gudubnay balse toddobaad kadib wax ay jibiyeen heshiiskaasi xigay oo dhigayay xabad joojin hal toddobaad ah isaga oo hoosta ka xariiqaya muhiimadda ay leedahay in loo hoggaansamo heshiiskii jidda ayuu danjiraha maraykanka ee arrimaha suudaan barayaalo yidhi dhammaanteen waan aragnay tacadiyada foosha xun ee kufsiga addoonsiga galmada gaajada loo isticmaalayo hubka dagaalka duqaymaha qaraxyada iyo argagaxa maalinlaha ah taas oo ah xaqiiqooyinka dhabta ah ee ay wajahayaan dadka suudaan waxa uu sheegay in ergeyga ay ku dadaalayaan sidii loo gaari lahaa hab waafaqsan oo ku shaqayn kara heshiiskii jidda si loo dhaqangeliyo taas oo uu sheegay in ay u bandhigeen dhinacyada si ay u tixgeliyaan ergeyga maraykanka ee suudaan waxa uu gabagabadii sheegay in aanan la cayimin taariikh rasmi ah oo la qaban doono wejiga labaad ee wadahadallada sababtuna waxa uu ku sheegay baaxadda xasaradaha hadda ka taagan suudaan dagaalka suudaan ayaa bilowday bishii abril ee sanadka labada kun saddex iyo labaatankii kadib markii ay xafiiltan siyaasadeed oo u dhexeeyey taliska militariga iyo hogaamiyeyaasha r s f oo horay awoodda u wadaagay uu markii dambe isu bedelay gacanka hadal shacabka maraykanka ayaa siyaabo kala duwan uga falceliyey khudbadda ay taageerayaasha dimuqraadiga qaar ku tilmaameen taariikhi oo ay kamala harris madaxweyne ku-xigeenka maraykanka ee xilligan ku aqbashay habeenkii khamiista inay noqoto murashaxa xisbiga dimuqraadiga u matali doona doorashada madaxtinimada maraykanka ee bisha novembar ee fowda nagu soo haysa wariyaha v o e da ismaaciil xuseen farjar ayaa arrintan ka wareystay faarax uu maxamuud maxamed oo ka faallooda arrimaha siyaasadda maraykanka kuna nool gobolka minnesota ee dalkan maraykanka
horta dee kolley dadkii xisbiga u badnaa ee amaba maaragtay saxaafadda iyo dadkii taageersanaa xisbiga dimuqraadigu intaba horta aada bay ula dhaceen faallooyinkii laga bixiyey qolada tan saxaafadduna waxay yidhaahdeen maaragtay waxay khudbadii ugu wanaagsanayd dena qofta tan qof wax badan siyaasadda kusoo jirta bay ahayd waa khudbadda ugu wanaagsanayd ee weli la arko ay meel ka jeediso wayna ahayd khudbad kooban markii loo eego khudbaddii hore uu jeediyey donald trump markay shirkoodii qabsadeen marka fariimaha ugu weynee xambaarsanayd ma noqdeen kuwo dareen ka tarjumaya waxaa laga baqayey inay ka hadasho dee inay ahayd qoftii qoftii xeer ilaaliya ahayd ee dadka xabsiga ku guri jirtay ayaama dhexdaasu ay hadashee lahayd tuug iyo kufsadayaal iyo bel oo dhan ba xabsi baan ku guro waan aqaanaa marka waxaa lagula teliyey kana waan garanayaabay tiri dembiilaha ah waxaa lagu yidhi lagula teliyey dadka la taliyaa hadalka noocaasa qabooji ka hadal isu soo dhoweynta dadka maraykanka ah iyo in maaragtay dadkii laisu soo dhoweeyo ay dee madaxweyne u noqonayso dadkao dhan arrinta un lagu dacaedeynayay amaba xagga ay ka liiteen laba arrimood bay ahayd dimuqraadigu waa mida dee maamulka ay ka tirsanayd oo laleeyahay dhaqaalihii iyo sixir bararkii iyo waxaasoo dhan inay qayb ka tahay iyo ta kaloo ahayd inay dhinaca kan immigrationka amaba dadka xuduudka kasoo boodaya ee ka imanaya xagga iyo mexico inaanay shaqo badan ka qaban hadday noqoto xisbigan dimuqraadiga amaba iyada iyo maamulkii biden runtii labada arrimoodna si wacan bay udifaacday oo uga hadashay eediina waxay saartay donald trump ay leedahay isaga ayaa baarlamaanka hor joogsaday sharcigan soo gudbin lahayn in la hagaajiyo arrinta waxaa jira dareen badan oo taageerayaal badan oo xisbiga ahi ay ka muujinayeen siyaasadda dowladda maraykanka ku aadan dagaalka socda kaza sidee bay iyadu uga hadashay ma noqday khudbaddeeda sidii ay uga hadashay mid daaweeya dadka tabashooyinka badan ka qaba
runtii laba arrimood darteedba uma daaweyn arrintaasu waxay muujisay taageerada madaxweyneyaasha dadka u ordaya maraykanka oo dhan dimuqraadi iyo jamhuuriba ay leeyihiin inaanu difaacno oo yuhuudda ay isdifaacdo maraykanka way ka go-an tahay waxay sheegtay maraakiibtii iyo hubkii meesha la geeyey haddana waxay ka hadashay in ay maaragtay dadka dhibaatada ku dhacday iyagana reer falastiin oo loo baahan yahay inay dhibaatada iyo ka baxaan iyo waxyaalaha loo geystay hadda hadalkeedu wuu yaro adkaayo si adag bay uga hadashay laakiin runtii taa waxaa ka darnayd ismaaciil oo tan waxaa ka darnayd in dadkii dade shaksiyaad yuhuuda waa loo ogolaaday inay ka hadlaan oo laga hadlo arrimaha dhibaatada ku dhacday dadkii yuhuudda ahaa maalintii octoobar toddobadii la weeraray qolyihii reer falastiin amaba dadka taageersan waxay codsadeen in loo ogolaado inay shirweynaha khudbad ka jeediyaan oo ka hadlaan dareenka ku aadan reer falastiin taasu may dhicin runtii weliba dadka meeshay u badan yihiin muslimiintu amaba dadkan carabta ahee gobolkan laysku haysto xagga doorashada ee michigan marka runtii dad badan oo ka fekerayay bal inay gabadhan ku eegaan si fiican uma ay qarxin su-aasha ugu dambaysa dad badan baa jira oo aan dhinacna raacsanayn oo madax bannaan ama dad ka tirsan labada xisbiyo oo aan la dhacsanayn siyaasadaha labada hogaamiye oo iyaga laftigooda isha ku hayay kamala harris maadaama uu biden u baneeyey booska inay wax bedeli doonto marka iyaga laftigooda inna ma xodxodatay oo inay dhinaceeda usoo janjeersan karaan horta way hadashay waxaa kaloo ay keentay dhowr qof oo xisbiga republicanka amaba jamhuuriga ka tirsanaa oo dhinaca iyada taageeray sida ninkii ahaa bares aabkii ku xigay ee hadda ka tegay shaqada guddoomiyaha gobolka georgia oo adde gobol weyn oo meelaha hirdanka siyaasadeed ka socda uu iyadu taageeray waxaa kaloo taageeray dad u shaqayn jiray maamulkii hore ee donald trump marka laakiin uu ka mid yahay ninkii dhamaaye haystay sirdoonka madaxda ka ahaa james comi laakiin waxay u muuqataa dadka noocaas ee siyaasiyiinta dad u cadhaysan donald trump cadhadeedii ay u geysay shacabka laakiin guud ahaan waxaa laleeyahay inta dimuqraadiga ee u foodi lahaa iyada kuwii dareenkoodii bay soo celisay odayga ka shaki qabee laleeyahay ninkan waa da oo kama adkaan karo donald trump oo in badanoo markii hore xisbiga ka niyad jabtay baa soo noqotay laakiin in badanoo dimuqraadiga shacabka loo malayn maayo inay codkooda bedelayaan laakiin qoladaas sheegtay dhexdhexaadka ama independencekaa in badan waxaa laga yaabaa inay dhinaceeda siday hadda sheegayaan percentageka la eegayo amaba tirada hadda loo malaynayo dhinaceeda ayay u badan yihiin wixii soo raacay laakiin runtii weli waxa aan qancin dadkii dhexdhexaadka ahaa ee arrinta tan ama dhalinyarada ah amaba dadka carabta ama dadka muslimiinta ee arrinta tan falastiin ama waxa gaase ka socda aada iyo aada dareenkooda ugu weynaa
kaasina waxa uu ahaa faarax uu maxamuud maxamed oo ka faallooda arrimaha siyaasadda maraykanka isaga oo jooga minnesota iyo khadka telefoonka ugu warramay wariyaha v o e da ismaaciil xuseen farjar
idaacadda v o a waxaad si toos uga dhegaysan kartaa efemyada magaalooyinka geeska africa haddii aad joogto magaalada muqdisho waxaad v o a ka dhegaysan kartaa v o e da f m teda sagaaliyo sagaashan dhibic sagaal iyo raadiyo muqdisho f m teda sagaashan dhibic eber eber reediyo kulmiye f m ta sideed sideed reediyo risaala hal eber labo dhibic labo hargeysa sideed sideed dhibic eber v o a haddii aad kismaayo joogto v o e da waxaad ka dhegaysan kartaa raadiyo sooyaal f m sideed sideed dhibic eber gobolka hiiraan hiiraan weyn f m sagaashan megaherts redio baydhaba siddeetan iyo sagaal dhibic shan f m haddii aad joogto puntland v o a waxaad ka dhegaysan kartaa s b c radio boosaaso siddeetan iyo sagaal dhibic sagaal f m qardho siddeetan iyo sagaal dhibic sagaal f m isla mawjadahaasi waxaad ka dhegaysan kartaa waaciya iyo garowe wajeer waxaad naga dhegaysan kartaa star f m sagaashan iyo toddoba dhibic saddex mandheera waxaad naga dhegaysan kartaan star f m sagaashan iyo toddoba dhibic shan dhadhaab waxaad naga dhegaysan kartaan star f m sagaashan iyo toddoba dhibic hal iyo sagaashan iyo laba dhibic afar waxaa kaloo aad naga dhegaysan kartaan boqol iyo toddoba dhibic lix f m xagardheerna waxaad naga dhegaysan kartaa sagaashan iyo toddoba dhibic hal f m
guud ahaan caalamkan waxaad naga dhegaysan kartaan bogga aan internetka ku leenahay ee v o a somaly com subax wanaagsan ayaan mar kale hawada idinka leenahay dalka kenya waxaa weli ka socda baadigoobka nin ku eedeysan inuu si xiriir ah u dilay ilaa iyo labaiyo afartan dumar ah colin jumayse kaluusha iyo rag kale oo ku kala xirnaa xabsi ku yaala nairobi ayaa baxsaday boolisku waxay sheegeen in baxsashadaasi loo xiray saraakiil ka tirsan ilaalada saldhig ku yaala magaalada nairobi warbixintan waxaa nairobi ka soo dirtay intisaar saalax
ninkan waaxda dambi baarista dalka kenya ee codsanayso in gacanta lagu soo dhigo ayaa magaciisa lagu sheegay colonis jumaysa waxauna ku eedeysan yahay inuu dilay afartan iyo laba haween ah oo meedadkooda laga helay goobta qashinqobka ee kawaare ee ismaamulka nairobi maalintii talaadada ayaa colonis iyo labaiyo toban qof oo kale waxay ka baxsadeen saldhigga booliska ee girigiri ee magaalada nairobi oo ay ku xirnaayeen labaiyo tobanka kale ee maxaabiista ee baxsatay ayaa la sheegay in dhalasho ahaan ay kasoo jeedaan dalka eliteria waaxda dambi baarista ayaa sidoo kale sheegtay inay deehayso macluumaad la isku hadlayn karo oo suurtagelinayo in lasoo xiro eedeysanaha baxsaday in la siinayo lacag abaalmarin ah waaxda dambi baarista dalka kenya ayaa baraheeda rasmiga ee bulshada waxay ku baahisay sawirada colonis jumaysi oo qorshuhu ahaa in maxkamad lasoo taago si loogu oogo dacwad ku saabsan dilalka uu geystay waxa ayna waaxda dambi baarista ka codsatay cid allaale iyo ciddii aragtaa inay kusoo wargeliso xarunta booliska ee ugu dhow tani ayaa imaanaysa iyadoo ay socdaan baaritaano dheeraad ah oo ku aadan sidii ay ku suura gashay in maxaabiista ay ka baxsadaan saldhigga booliska girigiri oo lagu hayay halkaasoo lagu ilaalinayay axmed xaashi oo ah afhayeenkii hore ee wasaaradda arrimaha dibadda dalka kenya ayaa waxa uu tilmaamayaa in bulshada ay walwal ku keeni karto inuu xabsiga ka baxsaday ninkii ku eedeysnaa meedadkii laga helay qashiqoobka kawaare wallaahi cabsi weyn bay keenaysaa taxadir badan bay dad badan ku riday xataa ka dheer waxaama wax ka weyn waxa weeye laamaha amniga ee shacabku ay ku seexdaan kuna toosaan inuu ninkaasoo kale dee ka baxsado waana arrin aan isleeyahay berita iyo staa dambe inay qayladaan aad u weyn baarlamaanka ka imana waxaa dhibaato ka imanaya saxaafadda xorriyadda leh iyo dadka shacabka daadweynaha anigu markaan anigu tayadii ku darsado anigu waxaan odran lahaa inay supreme courtka ama judicial systemka aanu leenahay si deg dega arrinkaasi qayladaan ka samayso ninka eedeysanaha ah ee ka baxsaday xabsiga ayaa waxaa la qorsheynayay in dhowaan maxkamad lasoo taago iyadoo markii ay boolisku ay soo qabteenna ay sheegeen in ninkan uu qirtay in dilal uu geystay islamarkaana xilligaasi aysan ka muuqan wax qoomamayn ah oo la xiriira dilalka uu geystay aqoon-yahan axmed xaashi ayaa sidoo kale waxa uu sheegayaa in ninka noocan oo kale ah inuu xabsiga ka baxsado inay ceeb u keenayso laamaha ammaanka
waa ceeb weyn bay ku tahay dalkan ina ninkaas oo kale oo lagu tuhmayo inay dhibaato badan uu dadka u geystay inuu gacanta booliiska inuu ka baxo dad badanna waxay qabaan inuu ninkaasi dembi inaanu lahayn dembi hadduu leeyahay dembi haddaanu lahayn de waxay taasi ku caddaan lahayd marka maxkamadda la hor keeno dalkan in badan baa ka shaqeeyey in badan baan anigu wax badan ka oga laakiin looma fadhiyo ama looma fadhin inay arrinkan oo kale inay dhacdoolaan intisaar saalax xuseen v o a nairobi mahadsanid intisaar haatana dhegeystayaal aan ku nasanno kaalimihii heesaha
dadku ishtiidaxayo oo dabadeed heshiyahaye oo iyagoo
cadda la rahaacahay aday daagay markii horaye oo dacadda la raacahaye aday daagay markii horaye dumarna fiira laga roqone wanse kaa digtoonahaye waxba dulqaadahaye oo dhane
diriyo walahaalnimoey dadnimaan wadahaagnahay diriyo walahaalnimoey dadnimaan wadahaagnahay nininabtidahacadaho damqadan kumahoodahaye waselaygu kahadire
markiyaan dadahiisnahaye enawada u duhubnahaye markiyaan dadahiisnahaye enawada u duhubnahaye ee andaare macaha shaqaye wadigii guddiga yidhiye ee nafsigii ma kula digaye
sida didib ka buurahay ama dhagax dulaheed yahale sida didib ka buurahay ama dhagax dulaheed yahale dundumaad malaha tahay hadalaka
marwo maxamed iyo maxamed suleymaan tubeec ayaa ku wada luuqaynayay heestaasi waxaana ay ugu dambeysay idaacaddeenii saaka iyo caalamka waxaa idinla socodsiiyey anigoo ah nuur xasan ismaaciil xuseen farjar ayaa farsamada inoo joogay tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafeynaa sidaa iyo subax wanaagsan
hadalku ka dahadegoye oo nindaabe cadlahaanahaye hadalku ka dahadegoye ekiiyaanan duhoonahaye wuu isi dulmarayahaye edib dambaysahaye oo